halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada geeska afrika iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaa waa isniin siddeed iyo labaatanka bisha ogost sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobadaan ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mida beeralayda ku nool degmooyin hoos yimaada gobolka owdal oo sheegay in wax soo saarkoodu kor u kacay kadib roobabkii da'ay kaalmana ay ka heleen hay-adaha roobkiina way deene dadkiina xaggii beeruhu u kacay wax soo saarkaas markuu batay waxaa lagu caawiye oo ay faw siisay qalab wax soo saar iyo qalabka lagu keediyasa qaboojiyaal waaweyn waxaa la siiyey gawaari lagu helo meel dhexe qudaarta oo beeraha lagaga soo ururiyo iyo meelihii lagu nasin lahaa inta baabuur imanayso oo ay anig ku kululaateen qudaartaasi waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya oo ku kala aragti duwanaaday dil la sheegay in loo geystay dadka rayidka iyo weliba heesihii oo ay ka mid tahay
adaankoonka ku jeclaay jeclahay qalbiga kelibaad ku tahay ku tahay kaaraamanku ayahay qodobada kale aan idinkugu haynan idaacaddeenna waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo weliba qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka inta badan magaalada houston ee magaalada afraad ee dalkan ugu weyn ah ayaa waxaa harqiyey biyo duqa magaaladaasi greg abbot ayaa sheegay in roobab waaweyni ay weli soo socdaan oo ay di'i doonaan taasoo qayb ka ah duufaanta harvey iyo roobab wada socda oo ku dhufta xeebaha houston ayaa waxaa lagu soo waramayaa in biyuhu ay sii kordhayaan islamarkaana ay dad badani ay keentay in ay naf ka doonaan saqafka kore ee dhismayaasha dhulka ka sarreeya waxaana gooxaha gurmadka ay isku dayayaan in ay ka jawaabaan telefoonada iska soo daba dhacaya ee dadku ay ku dalbanayaan caawimaad iyo samato bixin wadooyinka qaar magaalada ayaa u ekaaday sida webi oo kale iyadoo lagu mari karo oo keliya dooniyo dadaalka gurmadka ayaa dad badan waxay soo xasuusisay duufaantii katrina taasoo burburisay magaalada new orleans labayo toban sano ka hor diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa kusoo degay wadooyinka waaweyn ee ay biyuhu ceegaagaan doomaha yaryar ee guryaha ay dadku dhigtaan ee qof ama laba qaada iyo kuwa bacda ah ee la buufiya ayaa dadku ay isaga kala gudbayaan magaalada ilaa iyo hadda waxaa lasoo warinayaa dhimashada laba qof
qof isa soo miidaamiyey oo gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxa watay ayaa weerar ku qaaday suuq ku yaala koonfurta dalka afghanistaan axaddii shalay waxaa halkaasi ku dhintay ugu yaraan saddex iyo toban qof tiro kalena halkaasi ayay ku dhaawacmeen weerarkan ayaa ka dhacay degmada naawa ee gobolka helman ee dalka afghanistaan waxaana lala eegtay kolonyo military saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in kooxda si weerarka soo qaaday ay beegsadeen mas-uuliyiintaasi waxaana dadka waxiiladu soo gaadhay ay u badnaayeen askar afghanistaan ah oo badankoodu ay ahaayeen booliis taalibaanka dalkaasi afghanistaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi labadii sannadood ee lasoo dhaafay iyo kabixitaankii inta badan ciidamadii shisheeye ee dalkaasi ku sugnaa ayay taalibaan soo kordhiyeen weerarada ay la beegsanayaan goobahaasi gaar ahaana gobolada ku yaala koonfurta dalkaasi ee afghanistaan inkastoo dhinaca waqooyigana la sheegayo in weeraradu ay soo kordhayaan ciidamada dowladda ayaa la wareegay bishii hore deegaanka oo weerarku ka dhacay shalay axaddii oo ay hore u haysteen maleeshiyada taalibaan balse waxa ay tan iyo markii weeraradaasi ayaa sii socda tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay ciidamada dowladdu gacanta ku dhigeen waxaa sii kordhay bartilmaameedka iyo weerarada qorshaysane lagu qaadayo gobolkaasi helmond
halkaad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington beeralayda gobolka owdal ayaa ka soo kabanaya abaar muddo laba sannadood ah ka jirtay gobolada somalilan iyo inta badan gobolka geeska afrika roobabkii guga iyo dayrta ayaa la sheegay inay si fiican u da-een taasina waxay fududaysay in beeralaydu ay fursad u helaan kordhinta waxsoo saarka beeraha degmada baki oo hoos timaada gobolka owdal ayaa ka mida meelaha sanadkan waxsoo saarkooda uu fiicnaa gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmadaasi maxamed axmed caateeye ayaa wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good uga waramay deeqo ay ka heleen hay-adaha caalamiga iyo kuwa gudaha oo u sahlay in waxsoo saarkooda uu kordho
iskuullada marka laga ruuxo degmadu waa degmo xoolodhaqato ah beeraley ah magaalooyinna laho dugsiya waxbarashadu ku yaalaan xagga beeraha gacan baa laga siiyey runtii hay-ado badan baana ka caawiyey ceelal baa la dhisay kanaalaa la dhisay mashiinaha la bixiyey sida fog oo kale d r c iyo ifad hay-ado badan baa macaawino bixiyey markaa waxa weyan xagga wax soo saarka degmada gobolkan ama dalka somalilan ugu horraysaana xagga beeraha dhallinyaradana soo saarta waxaas iskuullada way dhigtaanoo markay rawaxaana xoolihii iyo beerihii bay ka shaqeeyaan gelika dambe markay iskuullada ka rawaxaan
dhallinyartaasi beeraha ka shaqaynaya xirfadda beeraha cid bartay ma jirtaa mise dhaqan ahaan unbay u barteen
mayne tababaro badan baa la siiyey runtii oo qaabka beere wax loola soo baxa ah hadday tahay xagga siidhiska tayada leh hadday tahay qaabka loo daweeyo iyo dawooyinka layska ilaalinayo haddii ay tahay yacnii motorada iyo solariska qaabka loo isticmaalayo waa la baray waxaan la bartay faw oo macallimiin keentay dhowr jeer kadib waxa weyn wax soo saarkaas markuu batay waxaa lagu caawiyo oo faw siisay qalab wax soo saar iyo qalabka lagu kaydiyasa qaboojiyaal waaweyn waxaa la siiyey gawaari lagu helo meel dhexe qudaarta oo beeraha lagaga soo ururiyo iyo meelihii lagu nasin lahaa inta baawur imanaso oo ay anig ku kululaateen qudaartaasi ayaa lagu caawiyey waxaana u xuusibteen iskaashatooyin la aqoonsan yahay ilaa heer qaran laga aqoonsan yahay waxaa jiray dhallinyaro iyaguna xoolo dhaqato ahaa oo markii abaaruhu ay ku dhaceen ee xoolihii ay waayeen bilaabay in ay dhuxulaysato noqdaan oo ay dherta gubaan yaa inta badan ku badnayd degmadaasi baki dhallinyaradii nooca ahayd iyaga maxaad ka qabateen
annagu horta waxaan qabanay waa wacyigelin xaalufka waxaa keenay xooluhu markay dhammaadeen abaar timid horta saddex baa isugu biiray dadka baadyaha intiisa badan mar abaartii oo aad u saamaysay baa dhacday marka labaad xoolihii waxay noqon waayeen wax iibsama kolkay ka waayeen ay taagdaraadeen ama madheemba taasna talabaad bay noqotay ta saddexaad waxay noqotay sixirbarra yimid oo ninku markuu yacni u baahdo haaf bariisa ama daasad saliida dollar baa keen la leeyahay dollar iyo somalilandna qofkii midna ma haysto marka waxawayn meesha qudhahe ee ay ku badbaadi karaan waxay noqotay dhirta dhirta aad baan uga dagaalanay shaqooyin dadka uma haynaano laakiin wacyigelin baan haynaa aan ka wacyigelinay beerahana inay qotaan waan lagu kulley ku wacyigelinay sidaa awgeed ardayda iskuullada arrintaas imika way soo gabagabowdo waxa gowda roobkiina way deene dadkiina xaggii beeruhu u kacay dhuxushina wax ka ibsaami waaynin beennaaw waqtigaan joogno
wakhtiyadii hore degmada baki waxay ka mid ahayd meelaha aanay gaadhin technologigu tusaale ahaan lagama isticmaali jirin khadka internetka oo kale lagama isticmaali jirin muddooyinkan dambe waxaa baraha bulshada lagu arkaa dhallinyar beerihii ay beereen iyo wax soo saarkii ay sameeyeen facebooka soo dhigaya arrimahaasi bal faahfaahin naga sii dhallinyarada sidii ay u barteen kombyuutarada iyo qaabka teknolojiga cusub sida aad halkaa ugu geyseen siday ahayd
arrintaasi markii aan ogaanay in dhallinyarada wax baranaysaa ay soconayso ooy boorama iyo magaalooyin waaweyn higsanayaan iyaga oo oga inay ka bartaan rabaa facebooka internetka iyo kombyuutarka laftiisa oo kale lagu shaqo tagaa maanta annagu markaan taa aragnay waxaan se dhallinyartii iskuulladii ugu jirto una sii joogto waxaan qabanay oon yeelay labayo tobanka urur baan samaynay laydhaa baki foundation oo waxqabadna dadkana caawiya xooggooda iyo xoolana iska ururiya oo xooggana wax ku qabta dhallinyartaas u ardayda iskuullada u yihi waxaan keennay labayo toban kombyuutar oo britankii iyo iskaanki wax walba leh warqad haddii loo baahda markii hore in lasoo daabaco ama la rogo lagama heli jirin baki boora baa lala iman jiray maantana degmada waxaa laga helaya xafiis kasta oo ka furan kombyuutar waxraaq lagu garaaco iyo britankii wax la soo saarayey fotokobigii wax lagu sawirayey iyo iskaanka intiiba waynaada maanta dhalinyar badan baa baratay bishii ugu yaraan afartan qof baa la baraa oo saacado kala gedisan bara oo qofku afartan daqiiqo saacadu bartaa macalimiin baa laga keenay xafayooko iyo ayoodhaan laga kaxeeyey annagu aan kaxaynay runtii ee meel wanaagsan bay marta taasina waxaad aragtaa imika in facebooka ilaa calixayd laga galo oo tuulooyinka u dambeeyey oo degmadu waxay ahayd samtel iyo telesomna taawaradoodii way keeneen n laga soo bilaabo diiwaangelintii qalabkii muxuu ahaa wirelesski sidii buu ku jiraa oo mobilada laga isticmaalaaba imika arrintaas maxay is leedahay dhallinyarta ma u soo kordhinaysaa inay la socdaan wararka caalamka iyo guud ahaan ka socda ee somalilan way la jaan qaadeen caalamkay la jaan qaadeen oo maanta wax washington ka dhacaya dalkeed bay ku leeyahay iyagaa la hadlaya ninka washington joogii hargeysa joogii borma jooga iyagaa internetka laga wada hadlaya awal waxay ahayd sidii barya barya waraaqa laisku soo dhiri jiray ama telefoon baa laisku soo dhiri jiray maanta wax weyn ninku isagoo arigii la joogu garaacayaa internetkii cudur baa la xidhaya
guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada baki ee gobolka odol maxamed axmed cateey oo u warramayay wariyaheenna xaashim sheekh cumar good
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o e washington dowladda federaalka soomaaliya ayaa jimcihii siyaabo kala duwan uga hadashay weeraro la sheegay in lagu dilay dad rayida madaxweynaha ayaa ka tacsiyeeyey dadka shacabka ah ee lagu dilay weerarkaasi lagu qaaday meel u dhow deegaanka beriire fariintaasi ayaa lasoo dhigay bogga facebook waxaana la sheegay inuu madaxweynuhu soo diray wasiirka gaashaandhigga ayaa v o eda u sheegay in dadka la dilay ay hubaysnaayeen balse la baadayo qaabka weerarkaasi uu dhacay geesta kalena wasiirka warfaafinta ayaa isna bartiisa facebooka soo dhigay weerarkaasi in lagu dilay dad ka tirsan al-shabaab wasiirka arrimaha dibadda ayaa isaguna sheegay in waxa dhacay ay ahaayeen laba weerar mid ay ku dhinteen dad rayid ah midna lagu dilay rag hubaysan sidoo kale waxaa isna ka hadlay weerarkaasi taliyaha ciidamada soomaaliya oo sheegay in weerarkaasi lagu dilay dad rayida haddaba falastiin axmed iimaan ayaa warbixina muurahaasi ku saabsan inoo diyaarisay fariimahaasi iyo wararkaasi kala duwan waxay dad badani u arkeen inay muujinayso iska warhayn la-aanta dowladda dhexdeeda ah iyo sida hal dhacdo ay ugu yeeleen fasiraado kala duwan iyadoo weliba uu jiro jahawareerkaasi ayaa waxaa soo baxay go-aan qoraal ah oo uu ku saxiixnaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya kaasoo lagu sheegayo in xubnaha dowladda aysan isticmaali karin barahooda gaarka ee bulshada in ay kusoo gudbiyaan dhacdooyinka iyo wararka aysan dowladdu ka warqabin waxaana ay dadka qaarkii qoraalkaasi u arkeen mid ay dowladdu far iyo suul isku qabatay inkastoo dadka qaarkiina ay u arkeen in go-aankaasi uu ku wanaagsanaa in la keeno shirarka golaha wasiirada ay leeyihiin islamarkaana loogu gudbiyo go-aankaasi xubnaha dowladda cabdirashiid khaliif madaxa machadka heritage ee magaalada muqdisho ayaan weydiiyey sawirka ay dowladdu ka bixisay dhacdadii beriire iyo sida ay u dareemeen kala hadalkii dowladda bulshadu haddana adduunka oo dhan baaba jaantaha rogan ugu jira ee macnaha baraha bulshada oo maaragtay dadkii o dhan ba waxay noqdeen saxaafad noqday marka adduunka o dhan bayna ka jirtaa oo qof kasta waxa u furan twitter iyo facebook waana in breaking news iyo war hadda soo dhacday lasoo wada dhigaa marka tii baybay noqotay laakiin waxaa soo kordhay waxaa weeye wixii oo isoo tari waayey iyo dad shacab oo caruur ku jirto dhintay iyo raggii xoogaalka u ahaayoo taliyihii ugu horreeyay ciidanka oo ku radiyey ama maaragtay beeniyey wararkii wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda warfaafinta ka yimid marka runtii arrin cilmi badan ugu jiro dowladda cilmi badan oo kala duwan iyo iyo iyo waxyaabo badan oo kala duwan baa shacabka iyo dowladda intaba ay ka qaadan karaan oo xataa in shacabkii ay ka daba tageen wararkii isdiidanaa kuna dhaleeceeyeen dowladdii caqabadaha kala haysta dowladaha iyo weliba isticmaalka baraha bulshada ayaa ah mid meelo kala duwan oo caalamka ah ka taagan maraykankaba ha ugu horeeye jamaal maxamed cusmaan waa tifaftiraha warbaahinta dalsoor horeyna waxa uu uga soo shaqeeyey warbaahinta caalamiga ah waxa uu ka waramayaa fariimihii isbarbaryaaca ahaa ee dowladda ka yimid iyo waxa ay dowladdu lafteeda ka baran kartay sida ay dadku wada dareemeenba waxaad moodaa arrintaas way ku fashilantay dowladdu ta kalea waxay tahay oon aada ugu arkay dad madaxoo wasiire ah baad arkaysaa oo boggoodii facebooka ama twitterkooda wax iska soo gelinaya wax shaksinimo ama wax fariin ah waxaad moodaa kuwo badan waxay ku fikirayaan inta retweet ama inta like ah loo saarayo ma arkaan inay dad mas-uuliyiina yihiin oo qaran matalaya oo dawlad u hadlaya meelaha markaad fiiriso wadankan aan joogno oo kale qofku markuu mas-uul noqdo waa lagala wareegaa boggiisaas uu kuleeyahay wax walba oo la gelinaya wax laga fikiray buu noqdaa cod dawladdu ay ku hadlaysuu noqdaa wax la isla ogyahay buu noqdaa laakiin kuwa badan waxaad moodaa waa trump oo kale iska yihiin oo waxay rabaan bay iskaga tuurayaan dad badan ayaa dareemaya in dowladdu ay doonaysa inay fariimaheeda iyo waxqabadkeedaba si toosa iyada u gaarsiisa bulshada oo ay u aragta inay rabitaankeeda ku timid waxaana ka soo baxaya halkaasi in dowladdu ay warbaahinta aanay ku aaminaynin howshooda warbaahineed gaar ahaanna tan iyaga qusaysa cabdirashiid khaliif ayaa ku talinaya in dowladda ay u wanaagsanaan lahayd in wanaaggeeda loo sheego intii ay iyadu u muuqan lahayd mid is-ammaanaysa ama doonaysa inay buuxiso doorkii warbaahinta marka dawladdu baraha bulshadana way isticmaali kartaa oo mawaadideeda iyo aragtideeda way ku gudan kartaa wayna ka dheeraan kartaa ko in warkeedu brobagan iyo u ekaado iyo igu sawir lagu lagu caydeeyo iyo maaragta inay dee brobagan tahay brobagan iyo xog soo bandhig way kala duwan tahay xog soo bandhigid baa loo baahan yahay curashadii dowladdan federaalk ee uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin inay tahay dowlad markeedii horeba ololaha ka soo bilowday baraha xiriirka bulshada taasoo siyaasiyiin badanna tooshka ugu shiday sida ay muhim u tahay siyaasadda laga soo dhiso dhinaca baraha xiriirka bulshada gaar ahaana facebooka iyo twitter-ka dabcan waana taastan ay dowladda hadda jirtaahi u tahay dowlad aad ugu dhex jirta weli baraha bulshada waa kan jamaal maxamed cismaan oo ka warrama xiriirka ka dhexeeya ololaha iyo weliba marka ay timaado howsha dowladnimada waa run oo waa la dhihi karaa dawladdan imaatinkeedii arrimaha baraha bulshadani qeyb weyn bay ka qaateen in la doorto saasay iyaguna aaminsan yihiin dad badanna saasay aaminsan yihiin laakiin taas macnaheedu ma aha doorasho in la gelay doorasho waa lagu galaa arrimo bulsho barahan bulshada waxaa laga yaabaa inay ku caawiyaan oo dad badan fariintaada gaadhsiiso laakiin way tahay way kala tahay markaad dawlad aadan ahayn eed olole ku jirto iyo markaad dawlad noqoto eed shaqo qabanayso ee bulshadu ku sugayso way kala tahay baan dhihi karaa ta kale ee in la xusuusiyo ay u baahan yihiin ba waxay tahay bulshada soomaaliyeed inteeda badan ma isticmaasho baraha bulshada laakiin waxaad moodaa dawladdani way ku yimaadeen qeyb weyn bay kasoo qaadatay baraha bulshadu kii bayna weli ku dhegan yihiin oo waxay moodayaan in dawlad lagu maamulo bara bulsho marka ma aha fikirkaas inay bedelaan bay u baahan yihiin oo isku soo wada duuba dowladdan madaxweyne farmaajo ayaa dad badani aaminsan yihiin inay tahay dowladdii ugu caansanayd ee baraha bulshada sidoo kalena aadka ugu saameynta badnayd inkastoo tirada isticmaashaha baraha bulshada la sheegaya inay tahay tiro aan badnayn marka loo fiiriyo malaayiinta soomaalida ah haddana waa kuwo saameyn badan marka ay timaado dhanka dhaliisha iyo weliba dhinaca ammaanta oo dowladda laftirkeeda ka dhigtay mid aada ugu nugul mahadsaned falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan dadka muruqmaalka ah ee ku nool dalkan maraykanka ee ka yimid wadamo kale ama wadamada kale ayaa la sheegaa inay wajahayaan caqabado ka haysta dhanka shaqo helista shirkado badan oo markii hore shaqaale tiro badan qaadin jiray ayaa hadda adkeeyey sidii shaqo looga heli lahaa waxayna si adag u kala xushaan dadka shaqada soo dalbada taasoo keentay in dad badani ay waayaan fursado shaqo oo ay ku maareeyaan noloshooda wariyaha v o eda george butik ayaa warbixin arintaasi ku saabsan noo diyaariyey waxaa soo koobaysa sahre ciidlanuur mahadsaned falastiin sannado aada u badan xoogsatada maraykanka ku nool waxa u sahlanayd inay helaan shaqooyin ku habboon oo ay noloshooda ku maarayn karaan waxay u shaqo tegi jireen shirkadaha dhismaha warshadaha iyo dhammaan kuwa raashinka iyo badeecadaha kala duwan soo dejiya ama iibiya balse hadda waxaa soo kordhay tartan xoog leh oo intiisa badani ka imanaya dalka jina oo shaqaaluhu aada u jaban yihiin halka maraykanka gudihiisa ay jiraan arrimo kor u qaadaya qiimaha ku baxaya shirkadaha si ay waxu soo saaraan waxaa ka mid a qiimaha alaabada wax laga sameeyo oo aad qaali waa gudaha maraykanka shaqaalaha oo u baahan caymis caafimaad daryeel iyo xaq ay leeyihiin shaqaaluhu lacagta la siiyo dadka shaqaalaha ahi marka ay gaboobaan iyo arrimo kale oo kor u qaadaya lacagta ku baxaysa qofka shaqaynaya taasi waxay keentay in shirkado badan oo waaweyn ay warshadahoodii u raraan dalka shiinaha si ay u helaan shaqaalo jaban oo aan wax xuquuq ka baxsan mushahar ku lahayn shirkadda sidoo kale waxaa shaqaalo badan meesha ka saaray markii hawshii ay qaban jireen lagu bedelay inay qabtaan mashiinada codka lagu duubo oo fududeeya badi adeegyadii dadweynaha ee xafiisyada ama shirkadaha iyo kuwa robotska loo yaqaano ee dhaqdhaqaaqa sameeya una adeega macaamiisha dad badan oo maraykana ayaa sheegay in shaqooyinkii ay hayeen laga fadhiisiyey kadib markii shirkadii ay u shaqaynayeen ay samaysteen qalabkaasi casriga ah ee tiknolojiyadda ku dhisan sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii dalka maraykanka waxaa bannaanaaday boqol iyo lix iyo afartan milyan oo shaqo dalka oo dhan nus milyan ka mida shaqaalahaasi waxaa loo rabay inay rakibaan mashiinadaasi hadhow qaban doonaa shaqadii bini'aadanku qaban jiray sherman oo toddoba iyo soddon jir ah ayaa v o e da u sheegay inuu lacag badan ka sameeyey muddadii uu ku guda jiray shaqada howlgelinta mashiinadaasi robotka loo yaqaano
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal markana waa ciyaarihii iyo waryaheena maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa labi eber kaga badisay kooxda everton ciyaartaasi oo ka dhacday gegida stanford bridge ee magaalada london qaybtii hore ee ciyaarta toddobiyo labaatan daqiiqo markay socotay ciyaaryahan sas fabrigas oo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay kooxda ganax kaga maqnaa ayaa gool saxiixay kaasi oo usoo dhigay ciyaaryahanka isku waddanka yihiin ee alvaro morata daqiiqadii afariy tanaad morata ayaa gool madaxa dhaliyey waxaana qaybtii hore ciyaarta labada kooxood ay ku kala nasteen laba iyo eber oo ay kooxda kubadda cagta ee chelsea ay ku hogaaminaysay qaybtii dambe markii lasuu soo noqday labada kooxood waxba kalama aanay dhalin hase ahaatee chelsea sidaa ayay ku guul heshay oo labii eber ayay guusha ku raacday saddex dhibcoodna jeebka ayay ku shubatay wesber majalbion oo stoke city la ciyaareysana waxay labadaasi kooxood ku kala tageen hal iyo hal bareejo ah hase ahaatee kulankii toddobaadku wuxuu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo arsenal ciyaartaasi ma noqon mid taageerayaashu sidii ay filayeen noqotay oo ay labada kooxood soo bandhigaan banani qurux badan ha yeeshee wuxuu ahaa banoni hal dhinac uunu socda oo kooxda arsenaal badis keliya maahane waa lagu durduriyey oo weliba waxaa la odhan karaa waa lagu joogjoogsaday ciyaaryahanada afka hore kaga ciyaara kooxda liverpool ee iyagu aanba u dhitinaynin wiilka doonaya inuu ku biro barcelona cotinho ayaa ka tashtay farminho ayaa goolka ku furay ha yeeshee ciyaaryahan saydumani ayaa kubad aad u qurux badan oo uu keligii soo shaqaystay ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee arsenal ee holdin iyo weliba biter jago goolhayaa labadaba dabamariyey
ليفربول لاحظ الكرة وماراني ماني اللي سجل الهدف الشخصي hase ahaatee maxamed saalax ayaa banani uu bartamaha garoonka ka qaatay waxa uu la ordaba ula tegay ciyaaryahan biter jeg waa uuna dabamariyey sidaasina goolkiisii saddexaad ayuu ciyaaryahan maxamed saalax ku dheliyey iyadoo kooxdu saddex kulan oo keliya haatan ay ciyaartay waxaa soo qatimay ciyaaryahan daniel sterage oo ciyaarta gadaal ka soo galay oo taabashadii ugu horreysay uu taabtayba gool ku dhaliyey arsenaal afar iska daayay toddoba iyo siddeed waa lagaga badin karay marka la eego qaabka ciyaarta ay soo bandhigtay kooxdu waxay u ekaayeen ciyaaryahanno macalinkooda aan taageero badan u haynin islamarkaasina maaliyadda ay wataan ku ciyaaristeeda aan ku qanacsanayn sidoo kale macalinka kooxda kubadda cagta ee arsenal arsen wenger ayaa intii ay ciyaartu socotay kursigiisa aan ka kicin isagoo wejigiisa qamandhacada saaran iyo qamuunyada laga dareemaya u ekaanin aanay talo faraha ugu jirin lama oga guuldaradani inay wax ka beddelayso si joogista macalinka ee kooxda kubadda cagta ee arsenaal walow uu dhowaantan saxiixay heshiis laba sana ah kaasi uu kooxda kula sii joogi doono labada sano ee soo socota ciyaaryahanada ay arsenaal ku duusho ee mesed ozel sanjes iyo wiilka da'da yar ee u dhashay waddanka ingiriiska ee alex oxley chamberlain ayaa dhammaantoodba diiday heshiiska ay kula jiraan kooxdu xilli ciyaareedkan ku eg in ay kordhiyaan waxaana suuqa ciyaartooyda kala iibsiga oo maalinta khamiistaas u xirmaya dad fara badan ay isha ku hayaan halka ay ku dambayn doonaan ciyaaryahanadan diiday inay heshiiska kooxda ay kula jiraan ay sii dheerayaan taasi oo dad fara badan rumaysan yihiin inay keeni karto in saddexdan ciyaartooyba uu macallin ku iibiyo maadaama ay sannadkan dhammaadkiisa si bilaasha kaga tegayaan iyadoo aan kooxdu wax faa'iide ah ka helin kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ayaa iyaduna hal iyo hal bareejaha la gashay banley horyaalka dalkaasi sbain haddii aan si kooban u jalleeco kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa laba iyo laba bareejaha la gashay falansiya oo weliba real baa badbaadayo laba iyo hal ayaa lagala hormaray ha yeeshe wiilka koob iyo labaatan jirka ah ay real madrid ku dhaarato esenzio ayaad moodaysaaba inuu leeyahay ronaldo yaa kuu baahan aniga magaaladan xoraysanaya weliba koob iyo labaatan jir baan ahay oo sannadaha soo socda waxaan ahay wiilka calanka u luuri doona kooxda real madrid maadaama laba gool uu kooxda real madrid u dhaliyey intii inay xasuusatayna waa isagii karbaashka la dhacay kooxda barcelona markii ay koobka suber kaabka sbain isku arkeen waa wiilka haatan warbaahinta caalamku ay ka hadlayso islamarkaasina la leeyahay sbain ra'uulkii kale ayaa u dhashay dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan ee kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay waryahayaga maxamuud mascade oo ciyaarahaasi inooga soo diray magaalada minneabolis ee gobolka minnesota halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaenu jalleecaynaa codka fanaanka axmed saki
darmaan quruxiya kaslaay kartiya garashiyaalay garida igu kaabaane kalsoonida ii dhistaay darmaan quruxiya kaslaay kartiya garashiyaalay garida igu kaabaane kalsoonida ii dhistaay ikolkolkolisay kalgacali waraabisay kashkiilaataydiye adan koonka ku jeclay jeclay qalbiga keliba had ku tahay ku tahay kaanama ku hayahayo korkadiisana tahay karamaku ayahayo korkadii saaran tahay adaan koonka ku jeclay jeclay qalbiga keliba had ku tahay ku tahay kaaramaku ayahayo korkadii saaran tahay kaaramaku ayahayo korkadii saaran tahay saaran tahay saaran tahay
heestaasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggeena markay tahay kowda iyo barka duhurnimo aad maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada maanta waa sahre cidlii falastiin axmed iimaan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
miyirka lagu kaadsaday oodnaha kalooda jirkay laxaadada lagu kaciyo lafta dhabarkiyo kubkaan miyirka lagu kaadsaday oodnaha kalooda jirkay laxaadada lagu kaciyo lafta dhabarkiyo kubkaan ikolkolkolisay kalgacali waraabisay kashkii laabtaydiye kolkolkolisay kalgacali waraabisay kashkii laabtaydiye adaan koonka ku jeclay jeclahay qalbiga keliba had ku tahay ku tahay karamaku ayahayo korkadii saaran tahay karamaku ayahayo korkadii saaran tahay
dadka ku jeclaay jeclaay qalbiga kelibaad ku tahay